asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed oo aad iyo aad aada u taqaanaan ka heshaa wararka barnaamijyada kala duwan iyo waraysiyada waa saabti habeenkan waa habeenkee waa qaybta saddexaad ee abwaan maxamuud axmed cabdalle oo caawa ay ka duwan tahay qaabkii hore ee barnaamijyada loo soo bandhigi jiray sugaanta ku saabsan noocyo kala duwan oo fara badan oo sugaant buu sameeyaa maxamuud heesaha waa sameeyaa dabagada waa sameeyaa masofooyinka iyo noocyaha kala duwan ee muxuu ahayey loo abuura hal abuurka waa sameeyaa wax badan buu caawa inoo haya waxaan ognahay berigii hore qaab nololeedka ama qaabka had iyo jeer nolosha loo dhiso ee faamili ahaan loo abuuro ee mujtamaca soomaaliyeed qaab gaara baa loo mari jiray balse beryahan dambe marka dhinaca suugaanta laga eego qaab kaloo fara badan baa soo baxay oo loo maro iyo qaab kale oo xataa dhinaca suugaanta loogu tiriyo hayasa ha ahaadaan ama gabyada ha ahaadaan waxaasoo dhan waxaa inoo sharaxi doonaa oo qaybo kala duwan inoo soo gudbin doonaa awaan maxamuud axmed cabdalle oo golaha nineteen sixty qayb saddexaad ee caawa tahay ku socod maxamuud aad baa kuu salaam
aad baa umahadsan tahay dhegool bismillahi raxmaan iraxiim dhammaan waa salaamaya akhyaarta golaha ku jirta rag iyo duurba dhagood baadiyaha barnaamijka waan salaamaya iyo dhammaan odayaasha iyo marwooyinka ku jira golahan laba ama saddex maro hore ayaan ku kulanay arrimaha suugaanta waxaa jirtay arrin qabyo ahayd oo aan habeen ka sheekeynayo oo waa dhaweyto socdaal aan ku tegay africa ayaan waxaan ka soo qoray barnaamijyo heeso badan iyo geeraaro ku saabsan nolosha qurboosay tahay diyaaraddii aan la socday waan la socday haween badan iyo rag soomaaliyeed oo badan intaasoo rag iyo dumar ah mid mid la socdaa ma jirin awal waxaa la arki jiray dee qoys soomaaliyeed oo waddanka soo booqanaya laakiin kuwani midba gooniba u socdo marka haddaan yar xuuraamay aan waraystay dumarkuna rag bay meesha ugu tegayeen oo dee si kastaba ha u kulmaane ragguna dumar unbay ama ha soo guursadaan ama ha dooneen saasay dharintii marka adigu arrimo badan baan ka qoray marka waxaa jirtay heese aan ka qoray hadda ka horo nolosha qurbaha iyo waxyaalahaas way isku way isku wada taxan yihiin waxaan kaloo insha alla idinku xijin doonaa jifto yar aan ka qoray inqilaabka turkiga iyo dhowr gabay oo yaryar oo gaagaaban oo aan ugu talagalay xagga xusuusinta dhinacii wadaninimada marka waxaa jirtay hees aan qoray hadda ka hor yaru dhiibay oo waxay ahayd qurbajooggu waa qoon quus gaaray badiyo qurbajooggu waa qoon quus gaadhay badiyo qaayaha dalkoodiiyo noloshooda qawadoo qaarad kale u guure hadda waa innaga waxaa nagu qalqaaliyey dal qalaad ku-nigidiis qaxootiga u babac dhigid qiimaynta nabadiyo qoys lagu badbaadiyey qoomamaan ka dheefmiyo qamunyo iyo ciilo waxna kama qabsoomaan dhaqamada qalaad iyo qabri weeye godanoo caydh qaawan baa nahay ninka qaxay dalkiisow qurbe baylaha weeyo qaxar iyo dhibbaa taal qanacaad laguma ogaa marka arrimahaas oo dhan hees baa jirta iyana gabadh ka hadlaysay maaragtay waxay yacniga ka hadlaysay maxaa la yidhaahdaa dee qofka dumarka markuu halka yimaado oo gabadh iska caruur iyo waxaysato family oo markaas nin oday ahoo qolyaha transportationka sugaantani inta badan nolosha bulshada ka sheekeynaysaa qofna ma daarayso marka nin tarag wadaa iyo nin tagsiila ah ayay diidaysaa inay inay guursato marka waxay u heesto waxay tiri qof ka baxay tobkii herar iyo taaggi cawsane madheerkii tabaadee tigaadii calsaday guga baarka geelu tiigsado iyo geriga toomaha ay uma tallaabe inan yahow tagsiiliyo toxoblaha taraagwade taaguma hayeejoog anigoo tiri ugu eg baacweyne ii tolan udgoonkii ku tiixshoo isku taagay qalabkii toddobaad nimaan marin oogadiisa biyo tegin taataabo waa lura inan yaho tagsiiliyo toxoblaha taraag wade taaguma hayejoog nin taraag wadaan nacay tankuu yimaadaba goduu tago habeenkii taallu ku leeyahay wakhtiyadan talcuusaha dhakhtaradu tilmaameen tawsaan ka digayaa inan yaho tagsiiliyo toxoblaha taraag wade taaguma hayeejoog marka waxay igu hageen sheekooyinka dadka nolosha qurbahan ka qoro nin oday ahoo aan asxaab nahay baa gabadh buu soomaaliya rabin ku guursado gabadhii markaa adigu muddo markii ay wax soo dhigeen meel ayaa waxaa dhacday gabadhii markuu waddankii ugu tegey waxayba shuruud kaga dhigtayba warheedhe ma meesha radiga ga tegeysaa dee waa inaad ikaxaysaa waddankii ga dhoofisaa ninkuna guriguu ka dhigtay magaalada soomaaliya ka mid ah in reerku halkaa u deganaado ugu dhaqmo ayuu markaas maxaa la yidhahdaa isaga go-aankiisa marka ilaahay amarkii waa la isdhaafsan yahay iyaduna waxay rabtaa ku dhoof bay ninkan u gashay isaguna dee qof xaasa oo waddanka u joogto oo halkaa ugu dhaqantuu magaranaysaa maxaa la yidhahdaay uu doonay marka gabadha adigu waa lagu kala booday arrintaasaa lagu kala booday markii dambena ninkii wuxuu alfaday gabadh ay daris yihiin oo iska miskiinada oo iyadu tiri waddankayga iska joogaya marka adigu ninkii shukaansi buu galay intaanu arrintaa ku dhaqaaqin gabdho badan buu la sheekaystay ninkii dhammaa guurka meesha u tegay sheekadii baa ku dheeraatay marka heestan ayay isu qaadeen heestan uu la qaaday gabadhii markaa isagu waxa uu ka hadlayaa sidan buu heesta u dhigayaa marka heestahan waxay ku salaysan yihiin codkii iyo siiqadii soomaaliga si dadku u yar fahmaan heestaha luqadoodii baan saarnay mid walba hees bay ku aadan tahay laakiin midhaha ka duwan iyo ulajeedada si qofka marka midhaha la tirinayo qofku saa uma fahmi karo laakiin marka luqad la saaro waa fahmi karaan heesahana waa la laxamayn doonaa iyagoo laxankood laxankooda wata insha allah baa fanaaniintu qaadi doonaa marka heestai caanka ahayd bay heestan ku salaysan tahay ayaad ma garanaysaa habsamaanta guurka ay wada qaadi jireen xasan aadan samsar iyo khadiisho khadiisho qalanjo marka heesta waxay u dhacaysaa isagaa bilaabay wuxuu yidhi xabiibku dhoof baad rabtaa aniguna dhaqashaan rabaa kolkii laysku dhowiyey ayuu heshiis dhacay maxaan kula dhameeyaa qurba dhagarti aniga ogiyo dhawicis dhaxalkiyo hidaawulusha dhinac marsha dhayalkiyo dhabaalada isku dheeri waa shile dhalanteedka ha uu dudin dhehoy maad dugan dhegxumaantiyo dhalan iyo dumar dhefir qaato dhaadhigii waday dhoonka loo diray way way way way jelku dhaadhacay marka isagu halkaa wuxuu tusinayaa dhehoy maad dhehoy maad dugan dhegxumaantiyo dhalaan iyo dumar dheyfir qaato dhaadhigii waday dhoonka loo diray way way jeel ku dhaadhacay wuxuu ka wadaa adigu de umaad soo joogin reer dhan oo iyagoo nabad qaba yimid meelahaas waddamadaas qababaha kadibna aabbihii dhalay carruurtaas jeel loo diray reerkii iyo carruurtiina ay bay lahayn marka gabadhi baa u jawaabta waxay tidhi dhaksaa barasha u dhacdaa jacayl dambalwa dhibic weeye roob dholkuu filaaco dhanka bari kalaaco dhulka dhigaxareedhe dhabihii kalgacalkoo aan fulin dhaawacde danteenoon halkeedii la dhigin dhofka hadal marka halkaa waxay tilmaamaysaa war bal horta exerayde markaasaynu barashada ka hadlaynay dhayaalkiyo dhabaalada dhismee qoys wanaagsani dhididkii maguure dhegow dhaayaa dhaadimada badi dhalaan iyo dumar dhul fog joogo dhaadhigii dhalay dhexda ugu jiro hahahaha oo dhaqmaa badan marka waxay leedahay warreed eh dhibaatada lagu wada qabay reero badan oo meelaha joogaa jiro oo sidoodii u nabad qaba oo ismaantii odaygiiba dhexda kaga jiraan marka uu ku qancibo ee wuxuu yidhi dhaxay talo dheelido dhow dumar rag ku dhaadan jiray dhul qalaad la geeyo dhalan rogay shisheeyo singalnimo u dhuratee shidaan wax dhagaraa jiro un dhamaamaxayn dhallaankeeni dhumiyo haween dacarsade duxiyo laftawseed dantaala kudwow haliye kama beermadhiigwe dhehrimad dugan dhegxumaantiyo dhallan iyo dumar dhayfir qaato dhaadhigii waday dhoonka loo diray way way way way jelku dhaadhac marka gabadhii baj bay sii qaada heestiya waxay tidhi imiisa dhalan waxaan ahaa weeldudii qoran dhallinoo aan curan afrikadan aroos loogu dhigay lagu dhammaayo dhulkan lagu ilaawe marka waxay leedahay war way u daadegtay mucdii miisaankiiyo macnaha gabdhaha afrika lagu guurso qaar baa inta lagu guurso aan dibba loogu soo noqon intaan dhabaan qurxoonay haddaan dheliyo isbadhiibo dhiilkoon xidhnayn dhaawacme iyadoo aan heshiis la gaarin haddaan isdhiibo ii dhammaad dhowlaawe inaad tahay dhoof iyo tariifaan inan yahow u dhuubte laalalan lalan lalalalalan dhegu dhaayaha dhadimada badi dhalan iyo dumar dhul fog joogoo dhaadhigii waday dhexda ugu jiro hahahaha oo dhaqmaha badan calaa kulli xaal heestaa markii laisla qaaday gabadhii yaniga waa halka lagu kala booday gabadha waa lagu kala booday ninkii markaa deegaankii buu dhex galayoo dee wuxuu jiri ka laba nin qoyanabiyeed kama dhowre bal gabadh ka doondoono oo sheekayso oo magaalada galo adigu gabdho badan buu la kulmay marka ninkii waxaa ku dheganu gabadh buu raadinayaa waddanka ugu dhaqanta marka gabadh buu hees u qaaday waa kan leh wuxuu yidhi dumarkuu ilaahay firxalaan ka diiray naga uumay kala duwan qaar baad beleganu damiir hagaalahaynu nolosha u daraade qaar baad derderanu dhufdaba ordayo dalqalaadu waashe ma og tahay dadnimaada loo daayay qaybu daa'inkii hagaaje laalalalan laalalalalan soo roonti weeyo duwanaagu dhalato laga diray xumaahe lalalal marka gabadhii way u jawaabta waxay tidhi doorku ilaahay derajiyo xilidiin dumay dacwadeedi ma joogte lalalalalalan maxaad naagu daryeeshaan ama naagu daabibtaan raggu seegay dawge lalalalal kuwa duusiyaa jira dumarkana gumaysto indhaadaa ka saare ma og tahay dunida qaar dahabada haweenba loo daayay talaade laalalalan duruus bay rabaano dalxiis loo kaxeeye dabarkii lasoo dhaa marka waxa weeye guud ahaan haweenka soomaaliya jooga ninety percent ee weliba dhallinyarada ah waxa weeye waxa ay doonayaan dalka inay ka dhoofaan dalka inay ka dhoofaan oo ay dabadda tagaan hataa hadday gabadh wanaagsan tahay marka dhegodow heestaas halkaasa kasi socdaan ninkii jacaylka waa ku sii fiday sheekada halkii buu kasii waday marba gabadh heesta la qaado dhammaantoodna waxay ka saman yihiin gabadh waliba dhoof bay rabtaa isaguna dhaqashuu rabaa marka heestan uu la qaaday gabadh kale wuxuu yidhi sidaa dheeman culusiyo ama dahab kiciidna digay cudoono cashaqi buu abuure arararan arararararan taladaydu waa curad calaf ina aan wadaagna curuboy ma kula tahay dalkeennana ku xeshno annaa cudud ku kaabtiyo qurbe camal u doontee dharan dharan dhararara gabadhi baa soo gashay waxay tiri casrigaynu joognaa dad cadceed ku kala nool cashaquu dhex yaalaa cabdiyowdan maahe boroseeska caadiga caawabaa xereeyo liyoogan ciid boroseesku waa kan waa kan waraaqaan la xereeyo oo safaarada laga xereeyo boroseeska caadiga caawabaa xereeyo liyoogan ciid leh caradan ku xeshiyo ku caga رديده إشو تشوفي معي لا لا لا لا مركا مالك وكاك هذا وحيري عجابي ليابيو ودوني عرعيرتو عركي ببحيو قرب اللبو حقاتي امري بين تشوفنا لقى عراري هويجي حد اللبو أبوري إليديغان dalkaygow kumaaca siyaye mid caadiiba waan heli marka mid caadiiba wuxuu ka wadaa dee waan helayaa mid fikeraysa oo dalka iyo dadka jecel oo doonaysa inay ku dhaqanto ninkii waa loo rajo gooyey waxaa lagu yidhi caqligii gaaboobiyo iscaadegsigii hore caliyahow la soo dhaaf awoy kuudud gurigee cilaadaha aad sheegtiyo cudurtidaa kulaabani ceebaalku waa rage caradan ku xeshiyo ku caga radide cisho joogi mahaye waa ila socotaan ba filaya marka heestaasi waa heestii saddexaad oo ay wada qaadaan waaya waxa aan doonayaa inaan idinku daro heestan ah waxa weeye iyadu waa ka duwan tahay iyadu waxa weeye kaas awal waxay ahayd ninka ragga ah marka waxa weeye intaana taa idi gelin heesta gabadha afrika tegaysa ee inta badan u badan gabadh weyn oo xaasleeyaho inay yar guursanayso arrintaana waa idinkala hadli doonaa marka waxaan doonaya horta inaan iska xidho ninkaas guurdoonka ah oo heesta ugu dambaysa heesaha ka mid ah qayb ka mid ah heestii ahayd uu gabadha la qaadayu lahaa haddaad iyadaa gabadhu markaa tan iyadaa bilaabaysa oo waa heestii shankarool iyo axmed cigaad codkeeda ku salaysan tahay marka waxay tihi gabadhii haddaad waa mid iska stranger oo isaga la sheekaysatay marka waxay tihi haddaad kooska yuruubiyo copenhague gaylay naftahan iyo kaafidu kashaawan ku dhigan la kashaawan ku dhigan la raalliyo aan kululayn kalin qaada oo nolol ka xisgoyno kugu koobta keliga karkarada wadnaha iyo qalbiga koodharkiise afrikada kulaylkiyo kadedaani laawe kaalintaada ilaa qabo kaalintaada ilaa qabo sheekaduna waxay ku salaysan tahay waxaa jira marka qofku uu tago africa waxaa laga odhanayaa ma qurba joog baa tahay marka gabdhuhu aad bay ugu nugul yihiin qurba jooga gabadha halkaasi ka duulaysa waa gabadh tiri wareedha aan kusii raaca balmaas meesha ay ka hel dee ninkuna waa ninka oday aha marka wuxuu yidhi sida geeya kobocdo kalkeed gaadhi weliyo kufkeedii lalaacdaami la kooraynin abidkee la kooraynin abidkee waadigan karaaru kaabiga isaari waxaa sidaasan ku galay karjacaylamahe gabadhyay kadeedani buufis dhoofku geli afrikan ku haystaa kulaylkeeda jecele kaafiyo ku noolow kaafiyo ku noolow benjki labada waxay qaaday waxay tidhi waddankay markaa sheegaysaa sababta keentay gabdhuhu inay waddan ka cararaan waxay tidhi geyi wada karkabaadiyo karin laga hayaamo dadka kii awoodiyo kufkaygii tahriibe kufkaygii tahriibe waxa badaha loo koray ka simay sidaadiiguye kobtu maray asaagay kada yurubta laga galo iyo kown america ayay ku haani laabtuye afrikada kulaylkiyo kadedan ilaawe kaalintaada ilaa qabo kaalintaada ilaa qaabo marka wuxuu kusoo gebagabeynaya bejka ugu dambeeya waana u cimro qaadanaya wuxuu yidhi kasma waayo araagiyo cilmi ruux ku dheero caqli kuu kordhinayaa talo laga kisbaystaa talo laga kisbaystaa midii kabana jebisiyo kurbaan ilaawe waxaa sidaatan ku galay karjacayla maahe gabadhyay kadeedani buufis dhoor ku geliye afrikan ku haystaa kulaylkiiyo dhibteede isma keeni karayne nagu kala wadeenaniyay buu kusoo gebagabeeyey heestaas waa yahay halkaa markay marayso waxaan leeyahay golaha nineteen sixty golaha shacabka soomaaliyeed heestan aan idiin sheegi doono oo heesaha ka mid ah waxa weeye waa gabadh inan xaggaas wiil dhallinyaraa oo ka da'yar ayaa ugu sheegayaa inuu jecel yahay oo aanu da'deeda eegeyn heestan xasaasiyad badan bay huwan tahay madadaaladaynu ugadan leenahay marwooyinka iyo raalliyooyinka ma khusayso laakiin waa arrin jirta oo aan indhaha la iska tiri karin oo jirta waxaad arkaysaa waxay yidhaahdaan midba wuxuu ugu yidhi waxa la moos iyo cambe wiil yar oo dhuuban iyo xaasiyad ballaaran oo wada socda waxaadama kastaa la odhanayba wiilkaagiiba marka waa sheeko jirta oday weyn oo da ah oo gabadh yar oo qaansa oo shan iyo toban jir daba tukumaysana waa arkaysaa labadu waa jiraan taana waa insha allah waa ka hadli doono marka heestii xaydar iyo siciid mira xaydar iyo iyo kasii wada qaadi jireen baan ku salan heestan marka wiilkii baa wuxuu la hadlayaa gabadhii soomaalida qurbaha ka timid ee kharashkii wax walba dhiibaysay uuna ka quuldaraynaya inuu ku dhoofo oo isagu dantiisu ay tahay laba arrimood lacag iyo inuu ka tago meeshan uu joogo run ahaantiina maqaayadaha markaad tagto meelahaas wiil walba waxaad mooddaa qoortaa in laga jebiyey afar wiil oo meel wada fadhida arkaysaa mid mid la hadlayaa ma jiro mid walba telefoon buu ku fogay markaan weydiiyeyna facebook buu saa u fagayaa markaasuu gule australia iyo american joogaa heega qatila belidaanaya anyway ninkan hees buu qaadayaa gabadhii wuxuu leeyahay wuxuu yidhi walow adiga wixii walow aad guweyn tahay daradan dan hadana lalalal adaqal iyo lalalalal qoys agaabtay igaryaay dhalalalalalalalalalalalal heesahan waa lasu qariyaa mogtahay inan yahay oo iyadu malaysa laakiin igaryahay bu aragtidaada ma og tahay inan gabaadhid waad liyo aynigaygi dayrsho lalalan ka ajoobay awga aragtidaada ma og tahay lalalal inan gabadhi ilwaadliyo aynigay u dayrsho lalalan ka ajoobay awga jacaylkii ku aamina dada laguma eege horta inuu dhabiigahayay lalalan waa inaad dhudhumisaa markaasay leedahay iminka dhudhumiya miyaa soo dhowaada awelba eedo waan rabay lan lalalalalalan dhalanow dhalanow xaggaa ku saara gacalo dhabta isaar adaan ku dhexmoode lalalalala bal haddaba dhalanow dhaabarkayga soo fuul dhengad waad ka fudude waa arrin jirta arrintaas marka isaga wuxuu qaadaya beytka wuxuu leeyahay waa iskula hadlayo wuxuu yidhi dolar meel qoyaan liyo lalalan lan dadaniyo lalalan dhaqaalaba lalalalan dhofka anigu waan rabay inkastoo dalbadan tahay ibadali karayso dan ku dhooban maaye lalalan balaawaysu dhigana naflaydii dhabkuu jecel marna lagaama dhuuntee horta inu dhabiga hayay lalalan waa inaad dhudhumaysaa iminka dhudhumiya miyaa soo dhowaada awalba anigu waan rabay lalalala dhalanow dhalanow xaggaan ku saara gacalo dhabta isaar adaan ku dhexmaysne bal haddaba dhalanow daabarkayga soo fuul dhengad waad ka fudude insha allah waxa weeye hees heestaa u dhigantana insha allah waa waa idinsoo gudbin doonaa oo nin oday oo meeshan kaga tegay dhowr iyo toban ciyaal iyo xaas oo gabadh yar ilaahay u geeyey barnaamijkaas aan kaga hadlayay sheekooyinka jacaylka waxaan u malaynayaa in aan hore uga hadlay oo oo maxaa la yidhahdaa qaar aan igu soo gudbiyey waxba ku baydh maayo gabayada ma garanaysaa qaarkood oo ku saabsan jacaylka ku saabsan waayo waxaan u gelayaa aan rabaa inaan u galo dareenkii laga muujiyey maxaa la yidhaahdaa inqilaabka turkiga waxaan u malayaa inaan bilaash ku daalin golaha iyo dhegood waa imaqlayaan baan filaya alla ilaa meel fiican baad ka wadaadaa fuuri aad baad aad baad maskaxda wax badan ugu sheegtay waaba sii looftwa soo dhoofayada wax badan ugu sheegtay baan umayayaa sidaa bal haddaba maxaa turkiga iyo muqdisho aad looga barnaanbaxayo soomadii soomaalidu xiriirka u geysay hadeena turkiga ka mida iyo soomaalida wada qaylinayso qaarba nooc u dhawaaqayaan waa laba nooc baa loo dhawaaqayaa qolna baga baga baga baga bay leedahay qolna waxay warda waa sidee waa sidee laba nooc oo meesha looga dhawaaqaya turkiga loogu dhawaaqaya soomaalida waa loogu dhawaaqaya afkaaga caana lagu dabay haddaba inqilaabkii dhicisoobay ee turkiga ka dhacay waxa weeye soomaalidu ku kala aragti duwaneyd barnaamijkan aan ka qoray xasaasiyad buu howan yahay waxaan idiin sheegayaa waa xuuraanka iyo buuxa ka dhex socda dadka soomaaliyeed maamul goboleedada soomaaliya qolba say u aragtaa waa sida xaqiiquu tahay dareenka isaga haddaba ayaa dooda waxa bilaabaysa somalilan somalilan waxaana igu dhalatay tixdan waxa igu dhaliyey nin oday oo aanu wada deganahay oo ka soo jeeda naymili somalilan ka soo jeeda ayaa mar baana loo wada sheegay saddex nin oo soomaaliya meel wada fadhiyabaana ba nin baa wuxuu yiri war inqilaab baa turkiga ka dhacay markaasaan anigu yiri wallahi niyo arrintaasi waa arrin maaragtay aanaad uga naxay yarkii baa wuxuu yiri war ha dhaco erdogan niyo marka halkaas bay iga dhalatay tixdaas kadibna dareemadii qolyaha kale ay ka dhiibteen iyadaa isfasiraysa waa soomaali somalilanba dacwadii bilood waxay tidhi tagooba hadduu ka jabo afgembi lagu tuuro oo erdogan laga takhalluso dowladda taarkeedu go'o cadowga aan uba tudhayn yuhuudi hadday tagto giriiguba taabo subax giriigay waa ol iyo iyo yuhuudda iyo turkigu yuhuudi hadday tagto giriiguba taabo subax maxaa naga galay turkiga horuu noogu tacadiyo aqoonsigii naga tiro midnimo baas nagu talo tabcu somalilan tagoogtabe abid la rabay muqdishuu toobtoobaye maxaa naga galay turkiga bay somaliland puntland baa soo booday waa tiri puntland annagu taaban taabo iyo tixgelin kama aanu helin mashruucyadii mashruucyadii tiro badnaa muqdishuu ku teedayo wixii maal tuunsanaa wuxuu tacab keenay xamar tifiliq yari noogama iman tifiliq yari nooma iman takoor puntland ayuu tagoogtabi abid la rabay turkiga turkigu waxba nooma qaban tol maahee boowayaal tabaaladan soo wajahay marnaba ha u tiirinina wanaag nama tarin waqii jawaan nama taaranina puntland halkaa markay maraysay qoladii muqdisho ayaa soo booday arturkiga yaa la galay arturkiga yaa la galay aboogeenaa la togay soomaali walaaltun weyn ayay tabaysaa kol dhow haddii cadow taabsadee inqilaab loo tashaday waxaan u tarnaa turkiga maxaan u tarnaa turkiga wuxuu taray soomaalida innagaa iska tuuqsannee digfeer sacabkii ku baxay iyo hoy tamar kalama harin magaca erdogan tanaad barwaaqaan ka toobinay dekaduu noo taaga iyo eelaboorka taakuladii iyo abaar tabantaabintii turkigu waa noo guntadee allow garabkiisa tir maxamad tiri waayahay waayahay odaygii axmed ahaa axmed axmed islaan jubbaland baa soo gashay wuxuu yidhi ka dowlad ahaan turkiga ka madaxweyne talada guud waxaan tahanbaabayaa isleeyahay waa ta'wiil taariikhdan leenaho inkastoo wuxuu na taray caasimadaan loogu tegin dhibaato tahaloogta iyo tagoba hadduu ka jabo muslinka wawtaws horliyo tiiraanyo kaloo ka daran tii syriya lagu turqo libiya lagu haantago yamani ay la tasawdayo muslinkaa cadowg u tashaday tabaalo kaloo hor leh tabaalo tabaalo kale wuxuu yidhi muslinkaa cadowg u tashaday tabaalo tabaalo kaloo kordhiye turkiga magiciha jiro buu yidhi ninkii axmed ahaa way waxaa soo galay baydhabo ariirow maxaa turkigu unaka tacab noogu unaka unaka tacab nooga yimi intuu xamar taartayba etoobiya noo tartee haddaan haddaan belo taaban abid annagu waan toosanne talyaani hadduu qabsado giriig istanbul tirtiro yuhuudduna taabto qayb maxaa naga galay turkiga tiraanyo fadee iskii amxaaradu waa salkeena waayahay halkaa markay marayso galmudug ba soo gashay meesha galmudug maxay ka tiraanta turkigu waa walaalaheen lacagtuu noo tuumiya galmudug aan ku taabnayo turkigu haddaanu jirin samootaan noqon lahayn ahlusunnaa taabi layd horaa loogu tegi lahaa ilmahan aan aan tuuminee taakuladuu noo hayee ku taagnay dawladnimo turkiga magacaa jiro buu yidhi horaa loogu tegi lahaa ilmahan aan tuuminay maana carruurta askarta la qoray taakuladuu noo haye ku taagnaye ku taagnaye dawladnimo turkiga magacaa jiro sixdaasi waa sixdii ahayd inqilaabkii turkiga waaya okay alelekaasi horta meel fiican bay ka jirta meel wala wixii laga aaminsanaada horta taa ku asibtay waana waana wax badan baa laska weydiinta waa soo socdaa waa soo socdaa sii daa
waaya waxaan idin raacinayaa maxaa la yidhaha haddii rabbi idmo barnaamij aan ka qoray waa hees waa saar waa hees saar ah inkastoo aada moodo weli in badcad badeedii ka dhamaatay soomaaliya weli maraakiibtii way joogaan doonyo af duuban marka ninkaa budcad badeedka soomaalida ah ummada kale dacwadooda maqalaya horta dacwadisa ma la maqlay wey su-aashu marka ninkaa bayradka ahbaa adduunka la hadlayo wuxu usoo diray heestan waana waana waana wixii la oran jiray saarka wuxuu yidhi kalluumaysane badda nolosha kabidaan ahaa sarraaqada buuxda iyo arkasatado boglaan intaan badi soo qabtaan dharaarta bislaysan jirin inaan noqdo burcad badeed waxaa baaskaa i baray baaha ii geysayo baddaydii xaalu fiyo waxaa laga dhigay bannaan maraakii baarcad iyo hindigu gubsan ahayaa bareer noo weeraro indha yare booli jecel ayaana barriinsade baadii kale waxaan lahaa balaayada yaa horkacay bunduqa inan kaashada dhacay wax ka biirsada ma boobaa mise xaqay bushamahee beena odhan ba'dii kale waxaan lahaa dal buuxoo qaran ahoo barwaaqa ah baan lahayn bilays iyo ciidan iyo baydariga difaaca iyo mas-uuliyad looga boqo ayaa nagu beeganay bayaan iyo ula kacbaa burbur keerkeenayoo soomaalida bahanacbaa ayaa isu biirsado badiyo beri looma dayn baabaa ummadeeniba balow aadame arko dal bay lahayow nin kale inuu ku badbaadiya bilaahiya waa bilaash balaayadan yaa horkacay bunduqa inan kaashada dhacay wax ka biirsada ma boobaa mise xaqay bushmahee beenna odhan ba'dii kale waxaan lahaa bililoqo baahdayoo cirkii buuntaa la dhigay bulshadii way qaybiyeen waxaan bawdkii cadmeed badweyntaa lagu baktiin xeryaa loo bayrsado waxaan basar looga dhig waxaa basar looga dhigay bangaaloo weecshadaa bangaaloo weeciya ba'dii kale waxaan halkan wuxuu ka hadlayaa dadkan qaxootiga ah lacag baa lagu helaa macnaha wixii aan badweyn ku dhiman soomaaliya xeryaan lagu gurtay lacag baa lagu qaataa belaayad ayaa horkacay bunduqa inan kaashadaa dhacay wax ka biirsada ma boobaa mise xaqay bishimahee beenna odhan buu yidhi ninkii budcadbadeed waa ninka luumaysta oo budcadbadeed noqday waaya waaya waxaan idin ku xijinayaa arrin yaroo gaaban arrintaas waxa weeye nin odaya wuxuu tiriyey jiifta yar oo waxaa la yidhaahdaa dad yahow somaliland midhaheedi ma wada hayo inaad macnaha goosateen inaad halka marteen inaad xorowdeen wax halkaasu la maray marka jiiftadan yar waxaan ugu jawaabay ninka odayga abaan ugu jawaabay mar horeyn ahay marka waxay leedahay jiiftadani dad yahow soomaali diid ila isagu wuxuu yidhi dad yahow somalilan mugta dad yahow soomaali diid labaatan shanu siyaaday ayaa sayniyo lugooyo ku tiranteen magac siloon oo gumaystuhu sumad ka yeeshay sibraar maran lalasanteen oo damaca sunta lagu talaalay saadaasha tubteeda seegtay riyada socodkeedu gaashay intaan saarnahay adduunka calanku suran yahay dushayda soomaali naf uri ka joogta aqoonsi suuroobi maayo dabyahow soomaali diid sideed iyo tobanka maajo waqooyiga lagu sidkaayo siyaasad qabiil hagaayo salkeeduna yahay khiyaamo estan misbahay biyeysay xumaan baa lagu sadqeeyo sanaagiyo soolba diide hargeysiyo saadadeeda burcaan sahanka u dhammayne tamaan awdal uma taalo sacabka waatimo ku yaalla dalaad seeraysataane intaan saarnahay adduunkan calanku sudan yahay dushayda soomaali nafkuli ka joogto aqoonsi suurtoobi maayo dabyahow soomaali diid sumcadi dalka gooso maaha lix iyo labaatankay samaatay kasiib ka nasaar la saaray xorriyaddiisa luga maaha sabaankii la isku hooftay soomaaliyii wada sadhowday balaayadu ay fullacday xumaantuna ay sarraysay siyaasad ku goosa maaha intaan saarnahay adduunka calanku suran yahay dushayda soomaali nafkuli ka joogto aqoonsi suurtoobi maayo intaasaan aragteeda uga baxay waa maanto aada u dheer weeye waxaan insha allah aan idin sheegayaa saddex gabay oo ka kooban oo aan raba insha allah barnaamijkeena kusoo khatimo haddii dhegooda waktigu uu saamaxo gabaygan waxaan ka tiriyey arrinta la yidhaahdo abaaldhaca wax abaaldhaca la yidhaahdo inay dad badan oo idinka idinka midi idinla kulantaa laga yaabaa waxay ka hadlaysaa qofka la yidhahdo mashaqaystaha qofka mashaqaysta ama ha kula ahaado qaraabo ama saaxiib ha kula ahaado qofka mashaqaystaha sida u nool yahay marka waa qiso dhacday oo run ah nin odaya ayaan kula hadlayey ninkaasi marka waa nin mashaqaysta ah wey dad badan baa laga yaabaa hadda inay arrintani ay aada u taabato marka ninkaasaan ugu caqli celinayo oo waan isku fiicnay laakiin waagii dambe ninkii adigu shareexooyin iyo waxbaa iga soo gaadhay marka gabaygaasaan kula hadlay hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye axmedow qudhaanjadu naflaha uma itaal weyna kartibay ku urugtaa waxay nolol u ayday ogoobay agoorkuba dundumuyo agbagalabe ogoobay agoorkuba dundumuyu agbagalabe arbihiyo libaaxuna malaha aqalay seexdane abuuraa ilaah weeye ood la amankaagtaaye dawacadu godbay ubataaska daabadiye geriga alluubaniina wa abid banan jooge amuuraha ilaah weeye ood la amankaagtaaye admiguna dugaagoo kalu kala ammaanaaye qaar baa awood loo shaqada ogta howlgalaaye qaarna waa ardaa jiif shaxaad lagu ijbaaraaye amuuraha ilaah weeye ood la amankaagtaaye walow aan walaaloo wax badan adhaxda ku gooyey abaarteer ku haysta ka badan laba ayaamoode abal kama filayee adan ku arxamayaaye ma'diga afkaagani iyidhi eraya dalqaafa indha adakidaa sow mati ninka indha adakidaa sow ninkan e heshay sow mihid wey gabagaas way waxaan rabaa inaan idinku daro laba gabay oo ka kooban oo wadani ah gabaygani wuxuu ka hadlayaa soomaalida iyo waktigay joogto ayuu ka hadlayaa waxa la yidhahdaa saacaddaa rogan saacaddaa rogan gabayga saacaddaa rogan wax waliba sidoodii maaha saacaddaa rogan wey wax walba way isbedeleen nolosheennu wax walba waa isbedeleen marka nin baan kula hadlayaa gabaygaa waxaa leeyahay subarow cabdow subarow cabdow gabay aduu sanadku yahaye adaan sheegin mahmaada iyo sawdka kiwaani badhegaal saamici adaan kala sadhaynay saada maansusaan ugu sadahay waaga sibirtiisa difa aad la yaabtiyo qiso aan dunidaa samayni su-aal ahaan isweydiinayay maqal sarbeertay sumad weeye madaxweynenimo suurad qaarameed gabaygu wuxuu ka hadlayaa madaxweyneyaasha ayuu qaybta hore soo qaadanayaa badan ee soomaaliya madaxweyne hebel madaxweynehe fulaan madaxweyne kan madaxweyne libaax sumcad weeye madaxweynenimo suurad qaarameed sumcadaan waqeed loo sinayn siinad qaaliyahe soomaali baa bi'iyey oo sawracee dilaay ummadaha wax lagu saciida miday ku soomani saldhig dowladnimo iyo midnimo lagu sansantay astaaniyo hoggaan saxiyo saayeeraad galay soomaali ibaa bi'iyey oo sayday sharaftiye wax waliba sidoodii ma aha sacadda rogane soomaaliya sideedii ma aha sawraca rogaane sogsog iyo galool baasin muusulkiibaa rogaane gumbaasara marto gobi sabool sacibaa rogaane sikhi iyo bakhay laysku sidig siintibaa rogaane gebyaagi iyo saartube murmu'siinkiibaa rogaane suqdho iyo siraad lolamuusinadaa rogaane wejiyo xun ku suurayn fannaan sawdkiibaa rogaane tenge iyo dameer oradki simesteraha rogaa suldaan socoyey saqadha ka tali seftibaa rogaane sixin wadale senyo iyo adhisofkibaa rogaane caalim samiryey sufaafidiyo suuradda rogaa gubaas surufla dayrbasub kale samaha rogaane belaas samaale nabadba sirgaxan saxiga rogaane sambille iyo madaxweyne siman sanaca rogaa dalba sumadla gobolba sifale sohdintaa rogaane rag baa seexday dumar ba sahmiyey saadada rogaane sawaaweeye sul iyo cola samaxa rogaane wax waliba sidoodii maaha saacadda rogaane gabaygaasina waa kaas weeye labadan gabay oo kale mid wuxuu ka hadlayaa soomaalida iyo sida ay wax u doonayaan iyo sida ay actually tahay oo runta xaqiiqisay noqon doonto iyo gabaygan uu ka hadlayaa mar gabaygan wuxuu leeyahay miya galmahdiya la arkayaa dunidan guudkeeda miya maxamed geeridii dabeednadii kasoo guuxi alayhi salaatu wasalaam miya maxamed geeridii dabeednadii kasoo guuxi gadaashii qiyaamaha miya duni la gobyaali geeridaa hubasha miyaa ilka laaga goodi gasiinaan lagu qorin miyaa gawsa lagu rogi dadka maalinkii lagugu rido gacal fog sow maaha fadhka labaada gelin sow adduunkala gedoon maaha gudcuriyo caddada waa beriyo galab carrow maaha ninba wuxuu galaa luguntiye sow mid guri ma soomaalida iskala gurid qabiilsow kudgaalay maaha kucashada qalbiga igaga ladhan sow mid gaara maaha goblankeeda mandeeqdadiyow soo guntada maaha guldaradiyo ceebaha la galay sow gadsiirow maaha hooyada gabayo xudilay sow ka guuba maaha hooyada gabaaxyo xudilay sow ka gudub maaha qaxa iyo gumadkays barkaday go-oy ka dir maaha madaxan garsoor oo finayn soo ka guba maaha dintar gunkaar noqotayeel isku goynayo argagaxiso aan gacal lahayn geeri sow ma aha argagaxiso aan gacal lahayn geeri sow ma aha gebaydiinba soomaaliya soo gurmaada maaha gobol gobolka laynoo jarjari soo galdi-id maaha gabaygaasina saasuu leeyahay waa gabay wadani ah waxaan idinku xishinayaa gabay la yidhaahdo hirtaanyo godobeed gabayga laftiisa iyo gabaygaas waa isku mid waa tusaaleyn waa tusaaleysa laftiisu gabaygana wuxuu leeyahay hirtaanyo godobeed ninkii hirtaanyo godobeed ninkii harag jaray baa og xaaraan ninkii halabsadee dhabu hidi baa og colaad hurin dad halakay ninkay ragis hayaan baa og ee xadiimo hoobaaq gareed weli haneeyaa og habeen dhalad haween laga dugsado ninuu hooyaada og hagaag li'ida hoygeed ninkii baali la hoyda og hantii iyo nima hantii iyo nin maal hore u dayacay cayr hoondoriba og hanaasiyoarkuul ninkii hala la dooga og abaal laga hanaa soco ninkii sugayay hooba og cudurnimuu sannado ku habsadoo gugolku harmaawo habar walid dhaxal ku higsado ninuu haliila og kibiriyo hisaatay ninkii hogka marayba og hanuunkiiyo salaad laga galbado hadi nin haysa og hadhka iyo waktigoo dayac gala harab gabooba og hamba reeb huraal dhigo ninkii dayn hirqabayba og hadyaad uba hadyaad ubada niman ee basin wiilka haarinba og qaran haybadiis iyo xornimo geesi hanada og halkaasaynu maraynana insha allah waxaan doonayaa inaan ku daro gabaygii aan idin sheegayo daraaso ee samatas kabacdi dhagooda wadan kugu soo celinaya insha allah sidaa layle sidaa
gabaygan wuxuu ka hadlayaa waa gabay dabcan dee shaksi khuseeya waana shaksi siyaasada brofesorka axmed ismaaciil samatar howlo badan baan kasoo kasoo wada qayb qaadanay oo ku saabsan arrimaha soomaaliya brofesorku wuxuu ahaa hiil qaran wuxuu ka qayb galay doorashooyinkii maxaa la yidhaahdaa soomaaliya ee waqtigii two thousand twelve waqti badan buu soomaaliya wax ka qoray laakiin mawqifkiisii buu bedelay marka arrintaas way noo cunsamin weyday sabab badan og yihiin marka gabayaan axmed kaga hadlayo manu joogtano habeeniyo maalin arrimaha soomaaliya uu ka hadlaa alla kala gooye buu leeyahay arrintaana laguma raacsana gabaygan waxaa la yidhaahdaa axmed talaseg gabaygaas wuxuu leeyahay axmed samatarow maalin baad segtay taaladiye soomaalinimadii adaa sistay deeraysaade qariibadaha lagu qaybiyo doortay surinbaase qarannimo adaa sodh ka daray saydhay haalistiye shalay waxaad ku socotiyo waxaad maanta suudan moodi caqligii mala saaxi qaba wa ka selelaaye hilqaran su'aalba ka timid salow la meerkiye sadadii halyay ku qabtaa sabab isweydiinu sumcadaadii adaa sarrifay iyo saajacnimadiiye subax qudha haddaad weydayoo sahid kuula doonin sallaan damuucu ku diray haddaad sare ahan weyday tartankii haddaad siibato saqafku kameeray waa doorashadii laga guulaystay haddiiba doorashadii lagaa helay dee inaad cadhoto maahayn ood meel kale ka fadgudiseen salfudaydka qaarkii kolbasaan haabowdaaye sakatigu kolbuu ku dan yahay saawa saawaduye salaq dhabadka ma ahayn inaad sumo iyo turtaay soomaali kala qaybinteed subuuc ku qaadaaye inaad sumo walaaqdaadadaa wagabsiina weyne balse riigo oday baad ahayd saaxi loo qabaaye ka beq saatirka dunidu waa saacad keligeeda buu yidhi gabiga
rumaa gartay hiil qaran iyo iyo muxuu ahaa kulmiye ayuu odagaas kala doortay soomaalinimo iyo xaafado xaafado aada iyo aad ayuu horta maxamuud mahadsan yahay boqolkiiba boqol aad baan usoo dhaweynaynaa waa qaybtii afraad ee barnaamijkiisii taxanaha ayuu kaasi ahaa maxamuud cabdalle waa baad soomaaliyeed waa qoonyaha soomaaliyeed waa siyaasi qaybo fara badan oo kala duwan nin kala weeye maxamuud cabdalle waa qaybtiisi afraad uu caaway nala qaybtay halkan qaybta soo socota haddii laha yidhaahdo toddobaadka dambe ayaynu gabayo fara badan oo wadan ayuu leeyahay oo aada u tiro badan toddobaadka dambe iyo golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed ayaan leeyahay kala soco waa dhagood oo idin le aniya maxamuudba sidaa iyo maca salaam